subxaanaka allaahuma laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim acuudu biاllaahi min alshayطaani alrajiim waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رقدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم darsigeennani waxa weeye darsigii lixaad ee suuratu albaqara rabbi subxaanahu wa tacaala waxau inoogu caddaynayaa darsigeennan maanta qisadii nebiyullaahi aadam iyo ibliis dhex martay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray nebiyullaahi aadam wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala siiyey nebiyullaahi aadam darajo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey waxa uu ka fadilay uu ka qiimi badnaysiiyey malaa'igtii iyo uunkii noolaayoo dhan haddaba ilaahay markii uu abuuray aadam wuxuu amray malaa'igtii iyo ciddii ka agdhoweydba inay u sujuudaan nebiyullaahi aadam ay u sujuudaan sujuuddii la faray yaa sujuuday yaa sujuudin waxaa ilaahay amarkiisii qaatay malaa'igtii say u dhammaayeen aadan bay u sujuudeen sujuud ha noqoto weyneyn taxiya salaan waxaa diiday oo arrintaasi ay u cuntami weyday cadowgeenna ibliis ayaa diiday ibliis markuu diiday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu weydiiyey ibliis maxaa ugu wacan inuu sujuudda diido ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa in badan inoogu caddeeyey ibliis wixii uu isku micneeyey inay ugu wacan tahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkaa uu soo fuliyey inuu diido bal inuu diido inuu u sujuudo nebiyullaahi aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ihi qaala tacaala rabbi waxa uu leeyahy wadkur xusnabi allow waxaad u sheegtaa ood ummadaada u sheegtaa iyo dadkaba cid wakhti u sheeg qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii aanu ku nidhi usjuduu malaa'igay u sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen malaa'igtii ilaa laakiine ibliisa ibliis abaadiid wastakbara wuu iswaaweynaysiiyey wa kaana waxa uu ahaaday min alkaafiriin gaal ka mida gaalada wadkur xusnabi allow cid wakhti qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii aanu u nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda rabbi wuxuu leeyahy fasajaduu malaa'igtii way sujuudeen ilaa laakiine ibliisa ibliis abaa wuu diiday wastakbara wuu iswaaweynaysiiyey wa kaana waxa uu ahaaday min alkaafiriin gaal ka mid ah gaalada buliya rabbi subxaanahu wa tacaala halkan waxay ku tusaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu malaa'igtiihi sujuudaata amarka yaale rabbi baa bixinaya malaa'igtii way sujuudeen laakiin cadowgii ibliis ahaa isagu wuu diidey ilaahay subxaanahu wa tacaala ibliis buu ihi ibliis maxaa kugu dhacay maxaa kuu diiday inaad sujuudid lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsaalin min xama'in masnuun rabba wuxuu idhi ma ihi mid bini'aadmi yar ood ka abuurtay dhoobo u sujuudaya waxau idhi asjud rabbowma waxaan u sujuudaa liman khalaqta tiina waxaad dhoobaba ka abuurtood ka farsamaysay makaabaad ileedahay rabba u sujuud ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu le war ibliis maxaad u sujuudi laaday wuxuu leeyahay rabbow anaa khayrun minhu anaaba kan aadama ka khayr badan ka sharaf badan oo xaggeed khayrka iyo wanaagga ku ogaatay lagu kala badiyey khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min diin buudhi rabbow aniga dab ololayo wacwacwacda ayaad iga abuurtay isagana dhoobo ayaad ka abuurtay ma minkaad dhoobo dheri ka abuurtay iyo ninkaygaad olol ka abuurta isku mida waa kibir waa qooq ilaahay subxaanah wa tacaala amarkiisiina wuu diiday ibliis markuu sidaa u hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ibliis ka dheereeyu ka fogeeyey naxariistiisii buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogeeyu ka dheereeyey naxariistiisii markii laga fogeeyey ibliis wuu hanjabay wuxuu hi rabbow kan aad iga maamuusteed iga darajaysay ilaahw bal horta ilaahw idibdhig buuri ilaa yowma yubcathuun ilaa maalinta laysa soo bixinuun rabbow ila sug buuri ilah wuxuu hi ibliisow ilaa yowmi waqti lmacluum waan ku daayey ilaa inta suurta la afuufay waad noolaan wuxuu hi rabbow weynaantaadaan ku dhaartee la uqwiyanahum ajmaciin say u dhan yiinba waan baadiyeen rabbow kani aad iga darajaysay ad iga maamuustay aadameed qiimaha u yeeshay laaxtanikanna duriyataw caruurtiisaba say u dhan yiin waan wada faruur xidhan waxaan aragnay awrka haddii faruurta laga xidho khalaas qofkaasaanunbuu daba soconaya dhinacna ugama weecanayo dhammaantood waan wada faruur xidhan buuri intaan faruur xidho ayaa halkaan mariyo in waddo uga dhigeen u jeexo halkaabay iga wada dabamari doonaan buuri ibliis ilaahi subxaana wa tacala wuxu ibliisow xaqna waan leeyahay xaqna waan ku dhaartee adiga inta ku raacdaba jahannamaan idinka buuxin ibliis haddaba ilaahay ninkii raaca wuxuu ka dhigay mid jahannamo geli doona laakiin ibliis ilaahay subxaanah wa tacaala naxariistiisii buu ka saaray ilaahay aadam iyo xaawa aadam buu abuuray haweenaydiisii xaawana wuu ka sii abuuray markuu labadiiba abuuru jirsiiyey waxaa la yidhi jannadaa iska dhex daaqa midhaheeda ka midha gurta saa doontaan ugu raaxaysta iska ilaaliya cadowgiinna ibliisna yaanu idiin iman yaanu idin jar idinka boodin rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa qulnaa waxaan nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa sawjuka haweeneydaaduba aljannata jannada dega ibliis iyo aadam way kala dhaqaaqeen ilaahay subxaana wa tacaala aadam xaawana wuu abuuray labadoodii buu ihi halkaa jannada ka midha gurta oo ku raaxaysta oo nicmaysta oo deganaada wa qulnaa waxaan idhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa sawjuka haweeneydaaduba aljannata jannada oo wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda iyo midhaheeda cuna cunis cuna raqadan waasica ballaaran meelna laydinka celinayn dhinaca doontaan u daaqa xaysu meeshii shituma aad doontaanba ka midha gurta laakiin walaa taqraba ha u dhowaanina haadihi tani ashajarata geedda geedka ha u dhowaanina fatakuuna waxaad ahaan doontaan haddaad geedkaa ag martaan min addaalimiin kuwa lumay oo kuwa lusan ka mid aad noqon doontaan ilaahay subxaanah wa tacaala jannadiibuu ku sii daayuu dejiyey wuxuu ihi meeshaa doontaan ka midha gurta laakiin aadam iyo xaawa maxay yeeleen ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyihi fa asallahumaa waxaa simbiririxiyey ashaydaanu shaydaan ayaa canhaa jannadii buu ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu leeyahy ayuu ka sirbabixiyey wuxuu ibliis ka sirbabixiyey uu lugaha dhulka uga qaaday uu ka kaxeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadii iyo barwaaqadii uu siiyey fa asallahumaa waxaa simbiririxiyey waxaa lugaha dhulka u eriyey ashaydaanu shaydaan waxaanu ka sirbabixiyey canhaa jannadii iyo khayrkii fa akhrajahumaa rabbi wuxuu ka bixiyey labadoodii mimaa kii kaanaa ay ahaayeen fiihi dhexdiisa oo nicmo iyo barwaaqo ah iyo janno abuu ilaahi subxaanahu wa tacaala ka soo saaray ilahay markuu jannadii geliyey waxau ihi aadam iyo xaawow halkaa ku jira is ilaaliya cadowgiinna ibliisna iska ilaaliya jannadan waxaa idiin ahaatay inaad ka dheragtaan ma oomaysaan ma haraadaysaan ma cagagubiyoonaysaan ma aradaysaan wax dhibaato idinku dhacayaa ma jiro halkaa ku jira markaasaa ibliis intuu u yimid wuxuu ibliis fahmay ina nebi aadan dabcigiisa iyo waxa markaasi uu jeceliyey iyo wuxuu rabo inuu noqdo ina nebi aadan wuxuu jeceliyey mulki boqornimo aan baaliyoobin wuxuu jeceliyey weligiiba inaanu dhiman wuxuu idhi aadam iyo xaawa ilaahay geedkan wax kaleba idinkuma diidaayo wuxuu diidayaa uun inaad weligiinba waartaan waa mulki laa yabla waa boqornimo aan weligeedba baaliyoobeyn ayaa geedkan haddii la cuno lagu helaya waxaa lagu helayaa dhimasho aan la dhimanayn way dhadhamiyeen markay dhadhamiyeenna siduu qur-aanku tilmaamayo cawradooda ilaahay markii hore uu kala asturay ismay arkayn cawradooda ilaahay baa dhar huwiyey ilna wuxuu ihi waxaa jannada idinku sugnaaday inaad halkaa ku jirtaan oo walaa tacara aydaan aridin aradinoydaan dharba u baahan dee marka ilaahay subxaanah wa tacaala amarkiisii ay khilaafeen ay shaydaankii looga digay taladiisii aqbaleen ilaahay cawradoodiibuu mudh ka soo siiyey wuu aradiyey ilaahay subxaanah wa tacaala caleemihii geedaha jannada ayay isku dhadhajiyeen si ay cawradooda ugu qariyaan ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy fa asallahumaa waxaa sinbiririxiyey ashaydaanu shaydaan canhaa jannadiibuu ka sirbixiyey nicmadii fa akhrajahumaa waxau ka soo saaray mimaa kii kaanaa ay ahaayeen fiihi dhexdiisoo nicmo ah rabbi wuxuu leeya wa qulnaa waxaa nidhi ihbiduu dhaadhaca ibliis aadam xaawa ihbiduu dhaadhaca bacdukum barhkiinba libacdin qaarka kale caduwun col baad u tihin idinkii oo isku col ah oo ishaysta oo isku maran dhulka iskula dhaadhaca buu leeya rabbi subxaanahu wa tacaala maxaa le aadam iyo xaawa ilaahay subxaanah wa tacaala nicmadii iyo galladii uu siiyey ayay xejin waayeen rabbi wuxuu leeya ihbiduu dhaadhaca bacdukum barhkiinba libacdin barhka kalead caduwun col u tihiin walakum waxaa idiin ahaatay fil ardi dhulka dhexdiisa mustaqaru nagaadi halkaad ku nagaanaysaan ee deganaanaysaanna waxaa weeye arlada walakum waxaa idiin ahaatay fil ardi dhulka dhexdiisa mustaqaru nagaadi aad deganaataan iyo wa mataacun raaxo aad ku raaxaysataan ilaa xiinin ilaa muddo ilaa intaad ka dhimanaysaan ilaa intay qiyaamo noqonayso ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu idin siiyey muddo aad ku raaxaysataan dhulka maaha inaad waaraysaan inaad weligiin jiraysaan waxooga ayaamo ayaad halkaa ku noolaanaysaan ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamay nebiyullaahi aadam uu ambabaray wuxuu gartay ilaahay amarkii iyo taladii uu siiyey inuu cidlo kaga dhaqaaqay ilaahay subxaanah wa tacaala ayuu isku dhiibey rabbi wuxuu leeyahy fatalaqaa wuxuu kula kulmay aadamun aadam min rabbihi rabbigii kelimaatin ereyo kelmado fataaba calayh ilaahna wuu ka toobad aqbalay kelmaduu ku dhawaaqay ereyadii iyo kelmadihii uu ku dhawaaqay ee uu rabbi ugu yeedhay ilaahay subxaanah wa tacaala wuu ku ogolaaday waanu ka aqbalay kelmadahaasi maxay ahaayeen waxau rabbanaa dalamna anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin wuxuu ihi aadam rabbow allahana abuurtee nalahow waxaan dulminay nafahayagii haddaanad noo dhaafin oonad noo naxariisan inta tacabeel ee khasaara ayaa noqon doonaa deetana fataaba calayh ilaah uu ka toobad aqbalay fatalaqaa wuxuu kula kulmay aadamun aadam min rabbihi rabbigii kelimaatin ereyo iyo kelmado fataaba calayh ilaahna wuu ka toobad aqbalay innahu allah huwa isagu attawaabun alla toobad aqbalid badan alraxiim oo naxariis badan weeye rabbi subxaanahu wa tacaala aayaadkan maxaan markaasi ka fahmaynaa waxaan ka fahmaynaa dhowr arrin arrinka koowaadeen fahmaynaa waxa weeye ibliis inaanu marnaba ka mid ahayn malaa'igta inaanu ka mid ahayn hal ilaahay subxaanah wa tacaala malaa'igtiisii say u dhammaayeen way wada sujuudeen waxay u sujuudeen nebiyullaahi aadam waxay buuxiyeen amarkii rabbi subxaanahu wa tacaala ayay buuxiyeen laakiin waxaa halkaa dhacay in ibliis uu diiday ilaahay subxaanah wa tacaala taladiisii ibliisoo maxaad ahayd ibliisku malaa'igta kama mid ahayn waxau ibliis ahaajin inaanu malaa'igta ka mid ahayn waxayna tusaya dhowr arrin waa marka koowaad ilaahay qur'aankiisa ayna tusaya rabbi wuxuu ihi subxaana suurati alkaaf malaa'igtii way sujuudeen ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasiqa can amri rabbi ibliis mooye kaasoo kaana min aljinni jinka ka mid ahaa kaasoo ka fallaagoobay amarkii rabbigii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu caddeeyey ibliis inuu jin yahay oona malaa'igta ka mid ahayn tan labaad ayna tusaysa waxaa weeye malaa'igtu laa yacsuuna allaha ma amarahum ilaahay amar diidda kuma sameeyaan ilaahay taladiisunbay qaataan waxbaba kuma diidaan wax walbana ilaahay subxaanah wa tacaala uu dhaha fuliyay fuliyaan ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamay marka ibliis sujuud baabuu diiday amarkii rabbi buu diiday malaa'igtu ilaahay macaasido tan saddexaad ibliis waxaa laga abuuray min maarijin min naar olol dabka ololkiisa ayaa laga abuuray malaa'igtana waxaa laga abuuray nuur baa laga abuuray si nebigeenna moxamed calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim uu inoo caddeeyey oo aadam dhoobaa laga abuuray malaa'igtana nuur baa laga abuuray jinkana waxaa laga abuuray dab ololkiibaa laga abuuray tan afraad ee ina tusaysa inuuna ibliis marna malaa'igta ka mid ahayn waxa weeye malaa'igtu caruur ma leh laakiin ibliis caruur buu leeya wuu dhalaa rabbi wuxuu leeya afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaaa min duuni warma ibliis iyo caruurtiisa ayaad ka dhiganaysaan ilaahay subxaanah wa tacaala sokadiisa kuwa markaasi la adeeco oo la caabudo marka ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay in markaasi ibliis oo jin ihi uu amarkii rabbi diiday waxaa kaloon aayaadka markaasi ka fahmaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in ina nebi aadan markuu ina nebi aadan qaldamo ee u gafo hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala u guryaa laabto oo yaa rab biyidhaahdo ilahay in wax ka aqbalaayo qaaciidadii amba gebagebii waxaa layna siiyey qaaciida qaaciidadaa guud waxay tahay dhulkii baa la yimid ninkii ilaahay hanuun buu keeni iyo rusule hanuunka iyo rusushaa aqbalaa wuu liibaani ninkii hanuunka iyo rusushaa diidaana waa nin gurigii ba-ayoo khasaaraya weeye rabbi wuxuu leeyahy qulnaa waxaan nidhi ihbiduu dhaadhaca minhaa mansiladan iyo darajadan ka dhaadhaca minhaa jannadan ka dhaadhaca jamiican dhammaantiin qulnaa waxaan nidhi ihbiduu dhaadhaca minhaa mansiladan iyo darajadan ilaahay uu idin dejiyey een lagu aradayn een lagu haraadayn een lagu tacbayn ka dhaadhaca minhaa samaawaadkaba ka dhaadhaca jamiican ideylkin idinkiio ibliis iyo xaawa iyo aadam iswata rabbi wuxuu leeyahy fa imaa yaatiyannakum hadduu idinka yimaado minii xaggayga hudan hanuun faman ruuxa tabica raaca hudaaya hanuunkayga falaa khawfun cabsi calayhim kuwa korkooda may ahaanin walaa hum mana aha yaxsanuun kuwa murugoonaya fa imaa yaatiyannakum hadduu idinka yimaado minii xaggayga hudan hanuun faman ruuxa tabica raaca hudaaya hanuunkayga nebi baan idiin soo diray xaq baan idiin keenay ninkii raacaa falaa khawfun cabsi calayhim korkooda may ahaanin walaa hum mana aha yaxsanuun kuwa murugoonaya waaladiina kuwase kafaruu gaaloobay wa kadabuu beensaday biaayaatina aayaadka iyagee beeniyey ulaa'ika kuwaasina asxaabu naar naar dadkeed weeye hum ayagu fiihaa naartaas ayay khaaliduuna ku waarayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala intii ibliis dariiqiisii raacda ee talada maalintaa uu goostay ku raacda iyo wuxuu ugu yeedhayo intaasi waxa weeye hum fiihaa khaaliduun naar bay ku waarayaan inta ku gacmasaydha ilaahay taladiisa qaadatana rabbi wuxuu leeyahy falaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun murug iyo cabsi midna korkooda ma aha wabiاllaahi towfiiq wsala allah wslama calaa sayidina moxamed wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatu